dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa toddobaadkan bayaan ay soo saareen ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee laba kun iyo koob iyo labaatanka guddiga ayaa sheegay in toddobiiyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka juulaay la qabanayo liiska xubnaha u tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo shan iyo labaatanka ilaa iyo siddeed iyo labaatanka juulaayna la qaban doono doorashada aqalka sare sidoo kale jadwalka ayaa waxaa ku cad wakhtiga la qabanayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal maxamed xasan ciro ayaa v o eda u xaqiijiyey jadwalka ay soo saareen cabdulqaadir waa mahadsan tahay jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen sagaal iyo labaatankii juun waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah waktiga hore ee doorashada aqalka sare waktiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya iyo waktiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii marka waa wakti uun ku sar go-aan xilligaas ay horay u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa uu jadwalkan lasoo saaray uga dhigan yahay geedi socodka doorashooyinka soomaaliya iyo caqabadaha uu wajihi karo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan soo gebagabeeyey safar uu ku tegay magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey ee jubbaland isagoo maalmo halkaasi u joogay dadaalo uu xal ugu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka xildhibaanada gobolka gedo ee u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland maxamed xuseen rooble ayaa kulamo kula qaatay magaalada kismaayo mas-uuliyiinta jubbaland iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka gedo iyadoo magaalada garbahareyna uu kulamo lamid ah kula qaatay qeybaha kala duwan ee maamulka iyo bulshada halkaasi ku sugan arrimaha laysku haya ilaa iyo hadda xalka loo raadinaya ayaa ah cidda maamulaysa doorashada kuraasta xildhibaanada ee kasoo baxaya gobolka gedo ra-iisul wasaare rooble ayaa markii uu ka ambabaxayay magaalada kismaayo ka sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay mas-uul ka tahay maamulidda doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey isagana uu kula xisaabtami doono sida uu hadalka u dhigay
jubbaland waxay mas-uul ka tahay hoosna timaado labada degmo ee kismaayo iyo garbaharey oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka jubbaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baan u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madaxda garbaharey gedo ee garbaharey oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay superfishinkeeda iyo kontaroolkeeda iyo habraaceeda aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doonno insha allah
dhinaca kale waxaa toddobaadkan markii ugu horeysay tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga sagaal iyo afartan gabdhood oo ka tirsan ciidanka harmacad ee booliska soomaaliya saraakiisha booliska ayaa sheegay in gabdhahaasi ay soo baran doonaan fulinta howlgallada gaarka ah iyo dhammaan xirfadaha iyo shuruucda ciidamada iyagoo kaalin muhiim ah ka qaadan doona dadaalada ay soomaaliya kaga soo kabsanayso xasilooni darrida taliyaha booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa warbaahinta uga warramay waxaa gabdhahaasi ay soo baran doonaan haddaanu nahay ciidanka buliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada yunidyada sida gaarka u tababaran inaannu maanta ku sagootinno gegada dayuuradaha ee aadaacadda international airbort ee kooxdii ugu horraysay ambaajka ugu horraysay oo ahaa oo ah gabdho soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa inaannu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xidhiirta sida ciidammada gaarka ah ay u howlgalaan taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya jenaraal zakiye xuseen ayaa gabdhaha tababarka loo qaaday kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo iskaashi islamarkaana ay noqdaan mustaqbalka kuwo kaalin weyn ka geysta ka hortagga iyo dabagalka tacdiyada ka dhanka ah dumarka koox ahaan iska wada xirnaada haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulliina waxaa tihiin kooxda kartisan haramacad ragga idinga horeeyana iyo kuwan iga dambeeyana waxaa tihiin walaalo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badan ay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaa mas-uuliyaddana saaran ogaada maanta waxaa u maqantihiin waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa
aan ku soo laabanoo dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen guddiga doorashooyinka federaalk ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee laba kun iyo koob iyo labaatanka guddiga doorashada federaalk ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanadu ay ku caddeeyeen muddada ay soconayso haddaba caasho geelle oo ka mid a guddiga fulinta ee ururada bulshada rayidka islamarkaana ka faaloota arrimaha soomaaliya oo xubintan ila qaadaa dhigaysa ayaa weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay jadwalka doorashada ee guddiga ay soo saareen jadwal in la soo saaro waaye dadiilo cusub waaye waa wax wanaagsan oo dadka qalbigiisa farxad gelin kara laakiin waxaa loo baahanya intaan jadwalka lasoo saarin cidda fulinaysa iyo iyo dadka jadwalka soo saaray inay isla socdaan baa loo baahan yahay maxaa yeelay jadwalka waxa uu ka fulaya waxa waa maamul goboleedyadii waaye waxa amarkeeda laga rabaa waxa waye ra-iisul wasaarihii doorashada waday waaye marka waxaan anigu isleeyahay jadwalkan wuxuu ku fiicnaan lahaa iyadoo laisla ogyahay madaxdii hawsha ay fuli lahayd maxaa yeelay haddii madaxdu aysan ogeyn ama aysan diyaar u ahayn xilligaas waxa weye jadwalku dee wuxuu noqonayaa mid aan shaqaynaynin marka diiladaas uu dadka gelinaya mooyaane waxaa loo baahan yahay loo baahnaan lahaa in uu yahay jadwal isla socda oo meeshuu ka fuli lahaa iyo cidda soo saartay baa isla socdaan guddigii doorashada jadwal ay soo saareen ay ku caddahay wakhtiga la qabanayo doorashada ilaa iyo dhaarta xildhibaanada marka lasoo doorto marka maxaad is leedahay waa caqabada ugu weyn ee jadwalkan uu wajihi karo waxa weeyaan iyadoo aan xilla iska saarin iyadoo aan laga shaqaysiin waayo caqabadu marka waxaan leenahay waxa waaye jadwal haddii lasoo saarayo jadwalku waa inuu shaqeeyaa maxaa yeelay jadwalka wadajir baa lagu soo saaray waa wax laysla ogolaaday hawshan waxay ka dhexaysaa waxa waaye muxua ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada marka haddii ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ayagu ay sidaa usoo saareen iyo guddiga doorashada ay uga go-naato arrintana loo fuliyo wixii way shaqaynayaan wayna fulayaan maxaa yeele waxay ku xiran tahay odayaasha iyadoo la yidhaahdo waktigaasaa laidiin baahan yahay iyadoo la yidhaahdo xildhibaanada waktigaasaa loo baahan yahay in lasoo saaro wakhtiga marka waxaa la rabaa dabagal iyo dadkii loo xil saaray oo xil weyn iska saara
maxaa la gudboon ayaad is leedahay guddiga doorashada si hawshan ay u socoto islamarkaana looga baaqsado inuu dib u dhac ku yimaado guddiga waxaa la gudboon waxaa waaye laba waxyaabood number one inay ayaga laftirkooda is diyaariyaan horta ayagu diyaar ma yihiin waaye dhaqaalahooda diyaar ma u yahay waaye ayagu muxuu ahaayey deegaan doorashooyinkii ma joogaan diyaar ma yihiin qalabkoodii iyo waxoodii iyo farsamooyinkoodii iyo hawshoodii diyaar ma u tahay taas waa working oo looga baahan yahay oo ayagu haddaysan laftirkooda diyaarsanayn jadwalkoodana ayagu raacaya number twona waxa weeye in ay la falgalaan oo la shaqeeyaan oo la ogaadaan xiliyada ay diyaarka yihiin muxuu ahaaye si loo dhabeeyo oo loo xaqiijiyo jadwalkan waa inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada inay kala shaqeeyaan weeye si uu u hirgalo waxaan aad iyo aada uga welwalsanahay waxa waaye jadwalkaas inuu hirgeli waayo niyad jabkuna uu markaas sii ziyaado waxa waaye si jadwalkaas uusan dib ugu dhicinin ama hadduu xataa dib ugu dhacayo waxa la farsamayn kara ay u noqoto waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo guddiga doorashada iyo dowladaha muxuu ah xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo federaalkuba ay ka wada shaqeeyaan jadwalkaasna sidaa ku hirgalo taasi waxay ahayd caasho geelle oo ka tirsan guddiga fulinta ee bulshada rayidka iyadoo ku sugan magaalada gaalkacyo ay qadka telefoonka iigu warramaysay dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid cabduqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedanayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka